habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso washington
waa fiidnimo khamiis ah oo ay jimca soo gelayso bisha mayna waa toban sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo bogga internetka aan ku leenahay ee v o a somaali com idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda jabuuti oo soo bandhigtay hab casri ah oo wax soo saarka beeraha lagu hirgelinayo oo casri ah
waxa weeye waa wax boqol mitir kaarikeer xilliga shiraac lagu dhigo nidaam elektroniga la geliyo wuxuu dhalayaa intaasoo tan oo timaatima basala iyo wax alli wixii kale ee aad ka rabto xilligaas wixii aan cunaynay waan beerani karnaa jabuuti hareerahayga iyo hijadaha waanan iibini karnaa waanan u baahannahay inaan iibinno
waxaad kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay in kulanka dhex mari doona isaga iyo dhiggiisa kuuriyada waqooyi kim yung un uu ka dhici doono dalka singabur labiyo tobanka bisha juun ee nugu soo aadan saacada un kadib markii uu soo dhoweeyey saddex maraykan ah oo xabsiyada kuuriyada waqooyi laga soo daayay ayuu donald trump bartiisa twitterka ku daabacay in labadooduba ay isku dayayaan inay fursad qaasa uga dhigi doonaan kulankan nabadda adduunka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence marwada koowaad melania trump iyo wasiirka arrimaha dibadda mike pompeo ayaa ka qayb galay soo dhoweynta saddexda maxbuus oo xafladooda lagu qabtay gobolka maryland ee duleedka washington d c gacan qaad iyo soo dhoweyn kadib ayuu madaxweyne donald trump u mahadceliyey kim yong un madaxweynaha dalkaasi waxa uuna hadalkiisii ku daray inuu u malaynayo inuu doonayo tillaabo kuuriyada waqooyi ku soo daraysa dunida saxda ah
aqalka cad ayaa cambaareeyey duqeymo loo adeegsaday gantaallo oo ay iiraan ku garaacday dhulka ay israa'iil haysato ee golan bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in duqaynta iiraan ee goolaan ay tahay arrin aanan la aqbali karin khatarna ku ah dhammaan bariga dhexe qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iiraan ay dishu u ridin doonaan cawaaqibka ka dhasho tallaabadani israa'iil ayaa maanta sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay xalay beegsadeen bartilmaameedyo dhowr ah oo ay militariga iiraan ku leeyihiin suuriya weerarkani ayay israa'iil ku sheegtay mid jawaab u ah duqeynta ay iiraan u geysatay dhulka ay israa'iil haysato ee goolaan
dalka maleeshiya waxaa soo gabagaboobay doorashooyinkii baarlamaanka oo xisbiyo dhowra ay ku tartamayeen waxaa awooddii lagala wareegay isbahaysiga barisan national oo dalkaasi soo xukumayay muddo lixdan sano ka hor kor u dhaafaysaan idhaahda dhegeystayaal waxaana guulaystay isbahaysi uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi maxamed tiir maxamed oo dalkaas labayo labaatan sano soo xukumayay hase yeeshee muddo fagaaraha siyaasadda ka maqnaa mahatiir maxamed oo sagaashan iyo laba jir ah ayaa ka yaabiyey dunida kadib markii uu siyaasadda dib ugu soo laabtay kana guulaystay xisbigii muddada badan soo hayay dalka maleeshiya oo uu ka tirsanaan jiray saraakiisha caafimaadka dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa la tacaalaya kiisas cusub oo la xiriira cudurka ebola ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyey in cudurkani ay ugu geeriyoodeen bishan gudaheeda tuulo ku taalla waqooyi galbeed ee dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo deegaanka kiisaska dhimashada cudurkani laga sheegay ayaa aada ugu dhow xuduudda waddanka jamhuuriyadda kongo wasiirka caafimaadka jamhuuriyadda dimuqraadiga congo dor oli ilunga ayaa sheegay in koox ka kooban labaiyo toban khubaro dhinaca caafimaadka ah ay u direen magaalada imbandanka oo aad ugu dhow halka uu cudurkani ka dilaacay hay-adda caafimaadka ugu qaabilsan qaramada midoobey ee w h o ayaa sheegtay in ay hal milyan oo dollar oo deg deg ah ay ku tabarucday wadanka d r congo si loogu kaashado jawaabaha deg dega ah ee la rabo in laga bixiyo cudurkani
fiid wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana jabuuti wasaaradaha maaliyadda iyo beeraha dalka jabuuti oo iskaashanaya ayaa maanta soo bandhigay mashruuc beeraha hab casri ah loo samaynayo oo la sheegay in lagu dhex beeri doono teendhooyin si wax looga qabto cimilada jabuuti ee aadka u kulul islamarkaana ay dadku u heli karaan waxyaabo ka soo baxay gudaha dalka oo ay cunaan waxaana mashruucan maalgelinaya bangiga adduunka wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee jabuuti eliyas muuse dawaale oo guddoominayay shirkan ayaa wariyaha v o eda ee ramadaan muuse uga warramay mashruuca cusub iyo goorta uu hirgelayo
wax kalena waan u baahannahay beerahanna waan u baahannahay beerahan iyo les agrobusinesskanaan ka hadlaynani ma ahayn beero qodaalkii aan niqiinee dhowrka kun ee egtaar iyo lese habeena dharaar laqodayey ma ahayn waxnaan ka hadlayno iminka dhallinyartan waxaan uga sheekaynaynay waa ninkii arkay sawiradii iyo lese dadkii waxyaabahani maanta lacago badan ka waxaynaya waxa weeye waa wax boqol mitir kaarikeer waxaanan aqal xaafadihii ifyaakhiro aanan leekayn xilliga shiraac lagu dhigo nidaam elektroniga la geliyo wuxuu dhalayaa intaasoo tan oo timaatima basala iyo ali wixii kale aad ka rabto xilligaas wixii aan cunaynay waan beerani karnaa jabuuti hareerahayga iyo hijidaha waanan iibini karnaa waanan u baahannahay inaan iibinno salaadkiiba faran jabuuti aan siisanaynayo dibadda nooga imanaya ilaa iyo wakhtigee weyaan waxa ay jabuuti ay ku xidhnaan doonto ay maratay ay u xidhnaan doonto suuqa dibadda ee wixii cunto quuto daruuriga afka maratay aan uga baahannahay nolosheenna inaan dibadaha ka keenno waa nidaamkaas waxaan islenahay nidaam ka casrisan baa imminka jira oo beero qodaalkii aan awal niqinay ma ninka dhalinta yaree xaafadiisa fadhiya ayaa telefoonkiisii bahalkii smartphoneka la oranayay halkaa buu ka wadaya beerti ma ahayn wax hawaawi berito la isweydiinayo way suurtageli doontahay waa wax jira dadkii reer jabuutiha ee waxyaabahan bilaabena nasiib baan u yeelanay maanta inay intii kale ay uga waranto sheekada maanta waxay tahay uun tu iminka noo kowa aniga iyo wasiirka beeraha waxaan ku heshiinay inaan is-arag iyo fadhiyaal badan aan jamhuuriyadda jabuuti se u dhan tahay aan u bandhigno fursadaha ka jira hawsha dhinaca beeraha xilliga ay noqoto weliba teknolojiga la halmaama shaqooyin badan kalena iyo meelo kale oo badanna way jiraan ay fursado camal ay nooga soo baxayaan hadduu ilaa iraado waata aan ugu weyn ee welwelka noogu haysa aan isleenahay dhallinyarta jabuuti iyo inta kale ee danaynaysa inay baayacmushar waxayaan sidii ay u heli lahaayeen camal
adigoo iga raallaya waxaa jira dadka reer jabuuti oo kale markaad eegto waa dad asal ahaan ka soo jeeda in xoolo dhaqato dad reer guuraaya beeraha inta badan kuma qanacsana qaarkood waxay idhaahdaan xil odhan jireen haramayo college oo beeraha lagu barto maxaa dugsicaynkaas loo doondooni waaya
iminka nidaam kale ayaan rabnaa in annaku aan waxayno sistem pilotaga oo aan yacni camal ahaan qofkiiyo baranaya uuna shaqaysanayo ayaan rabnaa inaan galno annaku dhul baaxad leh oo iyo biyo aan hayno oon dalkani beero qodaal weyn oo sida etoobiya iyo soomaaliya muuska loo beerayay ma ahayn taa waxaan annaku aan danaynayno tani aan kuu sheegaya waa waxaan seerka la odhanaya amba green houseka la odhanaya amba shiraaca teendhada ah iyuu nin walba ka soo saarayaa intaasoo tan intaasoo malyuun oo faranka jabuutiyana uu ka waxaysanayaa si uu isagu nolol ugu helo uu kana noolaado reer jabuutina ay helaan khudrad iyo xawaash taya leh laakiin reer jabuutigaasi waxa aan rabaa inaan kuu sheego radwan mashkiladda waxaad meesha taalla waxa weeyaan wixii aan ka shaqaynaynayba ma wada micnaynayno oo dadkii dhallinyartii khaasatan shaqadoonka ahayd uma micnaynayno beera qodaalkii hore ee dadkii hore unbaa loo haystaa taas way dhaafni maan leenahay dumar gabdho dhallinyar waa kuwa maanta wada micnaynaya wax alle wixii maartay ay ka qabsoomay iyo lacagaha ay ka helayaan laakiin xabadda tamaadee ka timaadee nasarayt ayaa ka raqiisan baa layidhi xabadda tamaaday ka soo baxday jabuuti waa maxay mid taas waa been timaatimku sidaa la sheegaya maahan waa kii adigii maqlayay timaatimkana dibadaha ka imanaya ee lacagta qaaliga ah, kaasino iyo meelahan la siinayo waxaa ka raqiisan toban goor timaatimka dameerjoog iyo casaamo iyo dhulkeennii maaragtay ka baxaya an waxaan qabaa fikraddii aan ku qufulnaynay ahayd jabuuti biyo male cimilo male waxba kama baxayaan waxaan qabnaa inay been tahay waxaana beeneeyey teknolojiyadan cusub iyo saamaxaysa inaan beerani karno arrimo qaarkood wax kastina waan wada beeraynaa ma odhanayno oo ma karno awooddeediina uma hayno dhulkiina ugumana munaasib maaha laakiin wax badan ayaa noo suurtagalaya waxaasi dadka inay galaan baa loo baahan yahay dowladduna ay horseedada kaasina waxa uu ahaa mudane elyaas muuse dawaale wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee dowladda jabuuti dhinaca kalena madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo booqasho ku tagay dalka kenya ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay arrimaha ammaanka ganacsiga iyo qodobo kale warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray wariyaheena yaasiin ciise wardheere waxa ay aad ugu dadaalaysaa sidii ay uga faa'iidaysan lahayd iskaashi xagga dhaqaalaha iyo istaraatiijiyadda ee dalka jabuuti kadib maalintii shalay markii madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo booqasho laba maalmooda ku jooga dalka uu soo gaaray isagoo la kulmay madaxweyne uhuru kenyatta arrimaha sida gaarka ah heshiiska ay ugu gaareen maanta waxaa ka mid ah in la xaqiijiyo sidii loo awoodayn lahaa baayac mushtarka islamarkaana xoogga loo saari lahaa arrimaha dhinaca nabadgelyada waxaa kale oo jabuuti iyo kenya ay iska kaashanayaan sidii labada shacbi ay u horumarin lahaayeen cilaaqaad xagga baayac mushtarka oo aan horay awood u lahayn iyadoo bishii janawari ee sanadkana labada madaxweyne ay ku kulmeen magaalada adisaba shirkii midowda afrika ay ku soo qaadeen sidii loo xaqiijin lahaa horumarka iyo weliba amniga shir jaraa'idoo wada jira oo ay qabteen labada madaxweyne ayaa ugu horreyntii madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo si weyn ugu soo dhoweeyey madaxweynaha dhiggiisa ah ee ismaaciil cumar geelle waxa uu ku bogaadiyey iskaashiga dhinaca horumarka iyo waxyaabaha ay wadaagaan labada dal iyo sida loo horumarin karo And I'm glad that we share the passion and determination to work towards the realization of our people's dreams and hopes through creating a more conducive aad bay ii farxad environment.
gelinaysaa And I inaan assure wadaagna you, xiisaha iyo ku adkaysiga inaan ka shaqayno inaan garanno garanno rajada iyo riyooyinka shucuubtayada si aan ugu abuurno jawi ku habboon ganacsiga oo ay ku noolaadaan hodantinimo annaga dowladaha ahna aan bixinno adeeg munaasib ku ah waxa ay dadkeennu naga filayaan waxaan idin xaqiijinayaa in kenya ay diyaar u tahay islamarkaasna ay doonayso inay sii waddo inay iskaashi la samayso xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti si aan u dhiirigelinno nabad amni iyo horumar la joogtayn karo si si isku mid ah ay labadeenna dal uga faa'iidaan kadibna waxaa hadalka qaatay madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle As you know, we are in a very troubled uh, region. We lack stability, we lack uh, security, we are confronting.
sida aad ogtihiin waxaan ku noolnahay gobol aad u mashaqo badan ma haysano xasilooni ma haysano amni waxaanu gobolka kula dagaalamaynaa xagjiriinta iyo kuwa wada qalalaasaha wiilasheenna iyo walaalaheen ayaa naftooda u huraya soomaaliya si loo soo celiyo nabaddii iyo xasiloonnidii ka qaybgalkeennu ma ahan mid aan ku wadanno dano gaar ah waa mid daacad ah waxaana aaminsanahay in aan gudanayno waajibna laga rabay waana mid aan gobolkeenna uga dhigayno gobol nabad ah ismaaciil cumar geelle waxa uu sheegay inay ku nool yihiin labada waddanba gobol ay rabshada ka dhisaalan yihiin oo mar walba argagixiso iyo xiisada ay ka jiraan waxaanuu bogaadiyey howlaha wadajirka ah ee amisom ay ka wadaan labada dhinacba gaar ahaan milatarigooda lagu xasilinayo soomaaliya si gaarana ismaaciil cumar geelle waxa ugu bogaadiyey madaxweyne uhuru kenyatta iyo dalka kenyaba dadaalka nabadda ee dalka koonfurta suudaan wadahadalladan ayaa waxa ay ku salaysan yihiin sidii loo sii xoojin lahaa dadaalka deeqda bixiya taageerada ay siinayaan ciidamada amisom ee labada wadanba ay ka tirsan yihiin jabuuti oo saldhigyo militari ay ku leeyihiin dalalka faransiiska shiinaha jabaan sbain jarmalka maraykanka iyo wadamo kale ayaa waxa uu yahay waddanka saddexaad ee ugu yar afrika islamarkaana dhaqaalihiisa lagu qiyaaso hal dhibic toddoba bilyan oo dollarka maraykanka ah hase yeeshee ay haystaan awood baahsan oo xad juqraafiyo ay leeyihiin fursad weyn u siinaysa in dunida indhaheeda ay soo wada jiidato gasiicso wardheere v o a nairobi
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise le ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
weli halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana hargeysa dadka ay dhaawacyadu ka soo gaaraan shilalka ama xanuunada kaga dhaca xubnaha jirka sida dhabarka lugaha iyo murqaha ayay dhakhaatiirtu kula taliyaan inay tagaan xarumaha daaweynta dib u xoojinta xubnaha jirka waryaheena barqad maxamuud kaaliye ayaa kula kulmay magaalada hargeysa doctor cabdiraxmaan maxamed ibraahin oo qaabilsan daaweynta dib u xoojinta xubnaha jirka ee afka qalaad lagu yidhaahdo fisoteraby oo horena uga soo shaqeeyey jabuuti waxaana uu ugu horeyn weydiinayaa waxa uu yahay nidaamkan daaweynta
duugistu amba fisioterabigu amba kinisterabigu waxay tahay qeyb jirhkeena ka mid a horta caafimaadku sidiisaba saddex buu u qaybsamaa qeyb waxaa la idhahdaa medicaal oo waa dawooyinka wax lagu daweeya ama kiniin ha haato amba iraab ha haato qaybta kalena labaadna waxaa weyaan surgical oo waa qalitaan oo qofka lagu daweynayo qeybta saddexaad ee markaa soo raacdaa waxa weyaan fisioterabiga amba kinisterabiga markaa kinisterabigaasi oo ah dhaqdhaqaajin xubnaha la dhaqdhaqaajinayo lagu daweynayo sidoo kale sidaafka qalaad lagu hahdo gimnastic medical waxaa gimnastic la sameynayo dhaqdhaqaajin la dhaqdhaqaajinayo xubnaha amba gacan ha haato amba luga ha ahaato amba dhawar ha ahaato oo de lagu daweynayo oo maxaa hadeen de markaas cilmiyeysan inta badan waxaanu aragnaa dadka soomaalida ahi waxay dhibano u yihiin waxaan faaliga la yidhaahdo ama dhinaca qalalka arintaas iyada ka waran markaad u eegayso cilmigan
ha waa qeyb weyn bay ka qaadataa waayo xanuunkan la dhastro amba amba emiplegiga amba avcga la yidhahda horta xagga dhakhtarnimada shil baa la yidhahda shilkaasoo madaxa ka dhaca oo amba xidid ay xinjiri gashay oo xididada madaxa dhiigaa amba amba xinjir ha gasho amba ha qarxoba xididkuyo ha dilaaco oo dhiig markaa maskaxda ku daata amba si kaleba ugu dhici karaayo shil gaariyood gashido madaxa dhul aad ku jiidid amba xabad kugu dhacdo madaxaad ku dhacdo amba amba meel si kaleba ha madaxa waa nabara kaaga gaadho marka jidhkee maxaad madaxeenu isweydaar buu u maamulaa jidhkeenna tala qeybta midigta haddii wax ku dhacan qeybta bidixda markaa qalalku imanaya marka qeybtan midigtu markay qalasho waxa qeybta bidixda ku taalla weliba qeybta la yidhahdo hadalka longaashka marka qofka uu aamusaa oo ma hadlo markaa inta u horeysa marka laba qaybood unbaa lagu dawo xagga daweynta dee dhakhaatiirta medisiinka amba daweyn ha la siiyo amba shirurgical neurol shirurgical baa jirta oo neurology ha sameeyo cilmiga neerfaha waa kaa cilmiga neerfaha xinjirtaasoo meesha laga saaro amba irbadha lagu mudo antarafenso inta xiidka loo raaciyo xinjirtii burburinaysa amba waa lasoo nugaa xinjirta markay taasi timaado kadib waa redicason foxonel waa fisioterapiun hadeed wuxuu qofkii waa duugistii wuxuu sameynaya duugistaasoo markaasi qofku qeybtaasi way ku culus tahay wuu iloobayaa si uuna u iloobinayno u qalalin waa in dee loo duugaa redicasona la soomaliya loo dhaqdhaqaajiya sida dhaqdhaqaaqiisii iyo functionalitygiisii dhaqdhaqaaqi uu soo celiyo qofkaasi markaas inta badan waxaa dhacda siday hadalkaa ka muuqato iminka in duugistu ama fisioterbiga uu dhaco marka dawooyinka kale iyo iyo hanaanka kale daweynta la maro goorma qofku marka duugitaankan u bilaabmasa ma markuu sidaa xanuunka ugu dhaco ma muddo kadib ha waa su-aal fiican waxa weeyaan markuu qofku saa ugu dhaco horta markuu xididku hadduu qarxo qofku koomu galaa badi laakiin tan kale xinjirowga ee haddii xinjiri jirto qofku kooma ma galo laakiin de maalmaha u horeysa wadnihiisaa la dejinaya koley bestonsion baa imanaya wadna u kacaya saddexda cisho ugu horeysa waxaasa laga shaqeynaya taa markuu ka soo baxo qofku lasoo dhammaysto talabaad haddii xinjirta wax la dooni laga qabto waa twenty four hourska afar iyo labaatanka saacadood ugu horeysa in wax laga qabto weyaan almuhiim toddobaadka u horeeyaba waa in physioterabiga la sameeya inta u horeysana qofka waa la rogrogayaa sibaa loo dhigayaa xubnuhu qalalka way bilaabayaan amba xubnuhu way adkaanayaan marka waa in si loo dhigaa maxaad loo dhigaa la rogrogaa oo position loo dhigo iyo siyaabo loo dhigaa jirta marka horeysa intaas laga shaqeynaya saddexda sha ugu horeysa kaasina waxa uu ahaa dhakhtar cabdiraxmaan maxamed ibraahim oo qaabilsan dib u xoojinta xubnaha jirka waxa uu warramayay wariyahayaga barkad maxamuud kaariye ee hargeysa
muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyarada ka shaqeeya horumarinta iyo dhiirigelinta dhallinyarada waxaanay dhallinyaradaasi inta badan ay sameeyaan kulamo dadweyne oo wixii fariin ah oo ay hayaan ay ugu gudbiyaan dhallinyarada kale baraha bulshada iyo meelaha kale ee la isugu yimaado waxaana ka mid ah dhallinyaradaasi nuur cabdi jimcaale magaalada muqdisho ayaa waxaa kula kulmay wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle warbixintan ayuuna kasoo diray nuur cabdi jimcaale waa wiil dhallinyaro ah waa tababaro nooleed wuxuu aad xoog u saaraa arrimaha dhallinyarada gaar ahaan ka fikirka dhallinyarada aragtidooda mustaqbalka iyo tan maanta nuur wuxuu la hadlaa dhallinyarada wuxuu ku baraarujiyaa isku kalsoonaanshaha naftooda waana sababta ula baxay ama uu hadda uga shaqaynayo inuu yahay tababaro nooleed qof walba ayaa isweydiin karaya magaca eragan iyo sababtuu ku yimid nuur ayaan weydiiyey bal su-aashaasi waa mahadsan tahay cabdulqaadirow horta magacaani ma aha ninaas aan la baxay ama magacaani gooni aan ula baxay laakiin fiilkan ama qeybtan loo yaqaan horumarinta aadanaha dadka ka shaqeeya ayaa qeyb ka mid waxaa la yidhahdaa tababar nololeed waxayna carbiyaan qofku siduu naftiisa u horumarin lahaa laakiin markii soomaaliya la yimaado waa erey cusub oo u baahan in la isqabadsiiyo shaqadaas iyo magaca muhiimad uu leeyahay marka muhiimadda uu u yeelan karo soomaaliya o kalena waxay noqon kartaa in dhallinyaradii loo carbiyo sidii naftooda u horumarin lahayn maadaama doorar badan oo ay u baahnaayeen yani la gabay ama ay la-yihiin boosas badan oo loo buuxiye ahayd iyaga inay isku tashi sameeyaan ama naftooda ay isku tashi ku gaaraan horumarka ay rabaan nuur cabdi jimcaale wuxuu xoogga saaraa in qofka dhallinyaradu uu asagu isku arko inuu yahay hogaamiye inuu yahay culumo inuu yahay qof kale awoodda iyo go-aan qaadashada ugu dambaysa ee qof bini aadam uu samayn karayo waana sababta ugu dhiirigeliyo in marka hore naftooda ay dhisaan ama isku kalsoonaadaan haddaba sidee bay dhallinyaradu u arkaan ama uga dhadhaqsiya aragtidaasi
dhallinyaradu horta marka ay arkaan qof dhiirigelinaya runtii waa dad soomaaliya dad qalbi wanaagsan inta yacni hesha barnaamijkaas dhiirigelinta badankoodii waxay u arkaan wanaag iyo dhiirigelin wanaagsan su-aasha adaan hoos ugu sii dhaadhaco in aan idhaahdo dhallinyarada horumaraa samayn kartaan awoodaa leedihiin ma aha khiyaali luuqadaan isku aasaday iyo wax aan ugu sheegaya laakiin xaqiiqda waxay tahay cabdulqaadiro waxaa la arkay dad badan oo jaamiciyiin ah oo waxbartay oo yacni haddii ayba u baahan yihiin wax un wixii ay u baahnaayeen helay laakiin haddana aan isku kalsoonayn haddana aan shaqadii qabanayn aan ka soo baxayn haddana meesha ay ku aadanayeen isa buuxsanayn hogaamiyaal aan isku kalsoonayn macallimiin aan wax soo gudbi karin maxay to injineero aan wax qorshayn karin taasaa waxay ugu dhalisay ama igu sii yani kordhisay dhiirgelinta ah inaan dhallinyarada tuso awoodooda ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa intaasu jeer ku sheegay yacni qofka bini aadamka ahi awoodda uu ilaahay siiya hadduuna isticmaalin isagay lid ku tahay haddaan loo sheegin dadkiina way ku dhex baaba'aysaa oo iyaga cilad ku noqonaysa oo waxaa arkaysaa dad hogaamintii si qallafsan ay u gashay dad awoodihii iyo caqligii ay si qallafsan u galeen oo dhib ku keenaya ma ahan faa'iida aada ka sugeynin nuur ayaa meel iska dhigay khigmadda ahayd nin isfaanshawaari isnuugtay wuxuuna aaminsan yahay in qofku isagoo iska bilaaba nafsaddiisa inuu ku kalsoon yahay oo bannaanka iskeeno nuur aragtidan in qofku uu yidhaahdo awood baan leeyahay in dadku waxay yidhahdaan waa in qofka dadku ay ammaanaan laakiin adigu waxaad qabtaa in adigu samaanto sidee ba dadku arkeen
su-aala la isweydiiyey hadda ka hor taas horteed waxaa la yidhi guul maxaa la yidhahdaa guusha marka cilmiyan markii loo fiirsho horta qof haddii guul la weydiiyo qofku wuxuu hawsha gacanta ku hayo markuu dhammeeyo guulu yaqaanaa dhakhtarku wuxuu guulu yaqaanaa marka bukaankiisu caafimaado maxbuusku wuxuu guulu yaqaanaa markuu xabsiga ka baxo weriyuhu wuxuu guulu yaqaanaa markuu helo wuxuu sheegi lahaa laakiin guusha saxda markii laisku soo aruuray annaga muslim ahaan horta faman zuxziha cani naari wa udkhila jannata faqad faasa fawsan cadiima qofkii naar ka badbaaday ee janno gala yacni annaga waxay noo tahay guusha ugu weyn haddana dunya ahaan markii la yimaado guushu ma aha destination iyo meel lasoo taabtoo la tago ee waa safarka loo galo guusha for example qofka waxbarasho u safar qaata ee dhib iyo rafaad u mara wuxuu ku jiraa waddada guusha wuxuu ka mid yahay guulaystayaasha for example in qofku ka cabsado oo ka xishoodo inuu yidhahdo guulaystaan ahay waxaan ahay qof wanaagsan waxaan ahay qof horumara waxa ay tahay nuuc ka mid a ama xarunta ugu weyn ee kalsoor darrada bulshadeenna maanta waxaa la hartay qof waxa uu yahay aan isku qirin dadku waxay yihiin aan u qiri karin waxaan la yaabnaa maxay dadku xaasidiin u yihiin maxay dadku wax u quur la-yihiin war qof aan naftiisa wax u quurin suuragal ma aha inuu dadka kale wax u quuro marka waxaan samaynaynaa safar ah from inside to outside yacni gudaha qofku ha ka bilaawdo safarka uu guusha u yaqaano horumarka wax u yaqaano hoos ha ka bilaawato laakiin annaga markaan u naqaano nafteena inaan bahdilannahay inaanna waxba qaban karin inaanna waxba xifdin karin inaanna waxba samayn karin inaan lacag magac maamul iyo maamuus aanna yeelan karin suuragal ma aha inaad dadka kale u qorto intaas waana sababta aan eh, dhowr iyo labaatan sano iyo ka badan baan lugaha isugu dhegannahay sababtaa qof isku kalsoonaa yar maanta soomaalidii tababaraha nololeed ee nuur cabdi jimcaale laba kun shan iyo tobankii ayuu bilaabay wuxuu dhiganayay jaamacaddiisa koowaad ee digriiga baajka loo yaqaan haddaba dhallinyaraduse u arkeen markii nuur uu soo hor istaagay warbaahinta gaar ahaan baraha bulshada isagoo tilmaamayay in dadku iyagu isku kalsoonaadaan gaar ahaan dhallinyarada su-aasha ugu cajiibsan horta maalinka u horeysay qoraalaan soo dhigay facebookkeyga shan qof aa community ka bixisay dadka facebooka yaqaan isticmaalaha yaqaane inta badan qofku wuxuu jecel yahay communitiga ama facebooka in wax ugu wanaagsan lagu soo qoro shanta qof saddex qof ka mid horta waa mucaarada war waxaa nagala hortagay qof macnaa waxa ka hadlaysa waaqyaale laba ka midana oo ugu fiicneedna waxay ahaayeen labada i tiri waxaan aa ka hadlaysid noo sheeg waxay yihiin maanta runtii guul weynaa halkaas ka gaaray dad ka badan konton kun oo qof ayaa iga xiran social mediaha malaayiin ama two million dad ka badan waxay ka daawadeen fideoyadeeda intaas oo magaalo soomaali ah marka magaalo ama laba laga reebo kulligood waan tegay sida dadka ugu sarreeya loo soo dhawa ligu soo dhaweey dhinothe reason sababta ma aha inaan lacag geeye sababta ma aha inaan aragti siyaasadeed geeye sababta ma aha inaan qabiilkayda geeyin laakiin sababta ugu weynaa waxay tahay waxaan aan soo bandhigay ayaan ku adkaystay intii la diiday waxaa halkaas kaaga caddaynaya la ima aqbalin markii u horeysa laima aqbalin laima jeclaan laima macnihii sacbatumin laakiin dadaal badan oo aan sameeyey aragtida dadku boqolkiiba siddeetan waxay ahaayeen waxaan waaqiyaalay sababtoo runay agtooda ka ahayd oo waxaa jirta maamaayo carbeed oo dhahaysa qofku wuxuuna aqoon wuu colaadiyaa marka waa la colaadiyey waxaa la yidhi waxaan wax jira maaha anigii dhalinyaro badan oo arrimahan ka shaqeysa waan la kulanay dhibaato noocaasa laakiin intii adkaysatay way guulaysatay intii dadaashay ee xikmadooda iyo magacooda iyo aqoontooda kordhisana maanta meeshay raban ay ku naaloonayaan dadkii shalana diidanaana waa maanta taageerayaasheena haddaba nuur xageebuu u socdaa ugu dambaynta mustaqbalkiisa muxuuse ka damacsan yahay barnaamijkan tababaro nololeed oo ah mid ku cusub aragtida dadka soomaalida gaar ahaana gudaha dhallinyarada
aniga horta shakhsiyan mustaqbalkayga hadda waxaan isku arkaa xidig laakiin muhiimadda aan ka leeyahay markaan ku leeyahay xiddigaan isku arkaa waa message sidaan ahay fariin side waxaan fariinta aan dhallinyarada iyo horumarka iyo waxaan u sheegaya ayaan isku dayaa ama aan ka shaqeeya ama aba iga go-aan inaan anigu ka turjumo mustaqbalka dhow labada kun labaataniyo kooda waxaan rabaa inaan noqdo xidig la hadla shucuubta dadka degan geeska africa waxaana rabaa inaan ku gaaro ma rabo inaan magac qabiil ku gaaro ma rabo maanta maal aan hayson ku tashanayo laakiin dadaalka aan kusoo gaaray maanta dad badan oo soomaaliya inay yaqaanaan oo fariinteeda ay gaarto ayaan rabaa bulshooyinka iyo shucuubta aan la hadla inaan sii kordhiyo ugu dambaynna aan u xuub dilaacsado inaan noqdo mid ka mid a tiirarka iyo dadka adduunka looga dambeeyo ee loo geed fadhiisto ama yacni laga sugo laga warsugo fiilkan horumarinta aadanaha gaar ahaan marka loo yimaado dhiirigelinta iyo tababaridda maxay too nololeed cabdulqaadir okey v o a muqdisho
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo wadajir halkan idinkaga daadiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac waxaanu soo gaarnay qaybtii labaad ee barnaamijkeenna waxaad maqli doontaan haddii eebbaha awooddi la yidhaahdo dooddi gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale oo ay ka mid yihiin haweenka igad ee ka hadlaya arrimaha nabadda balse marka hore warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay in kulanka dhex mari doono isaga iyo dhiggiisa kuuriyada waqooyi kim yong un uu ka dhici doono dalka singabur labiyo tobanka bisha juun ee nagu soo aadan saacaddan un kadib markii uu soo dhoweeyey saddex maraykan ah oo xabsiyada kuuriyada waqooyi laga soo daayey ayuu donald trump bartiisa ku daabacay in labadooduba ay isku dayayaan inay fursad qaasa uga dhigaan kulankan nabadda adduunka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence marwada koowaad melania trump iyo wasiirka arrimaha dibadda mike pompeo ayaa ka qayb galay soo dhoweynta saddexdan maxbuus oo xafladooda lagu sameeyey gobolka maryland ee duleedka washington d c aqalka cad ayaa cambaareeyey duqeymo loo adeegsaday gantaallo oo ay iiraan ku garaacday dhulka ay israa'iil haysato ee golan bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in duqeynta iiraan ee golan ay tahay arrin aanan la aqbali karin khatarna ku ah dhammaan bariga dhexe qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iiraan ay dusha u ridan doonaan cawaaqibka ka dhasho tallaabadani israa'iil ayaa maanta sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay xalay beegsadeen bartilmaameedyo dhowr ah oo ay militariga iiraan ku leeyihiin suuriya weerarkani ayay israa'iil ku sheegtay mid jawaab u ahaa duqeynta ay iiraan u geysatay dhulka ay israa'iil haysato ee golan dalka maleeshiya waxaa soo gabagaboobay doorashooyinkii baarlamaanka oo xisbiyo dhowr ahi ay ku tartamayeen waxaa awooddii lagala wareegay isbahaysiga barisan national oo dalkaasi soo xukumayay muddo lixdan sano kor u dhaafaysa waxaana guulaystay isbahaysi uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maxatir maxamed oo dalkaasi labayo labaatan sano xukumayay hase yeeshee muddo fagaaraha siyaasadda ka maqnaa maxatiir maxamed oo labiyo sagaashan jir ah ayaa ka yaabiyey dunida kadib markii uu siyaasadda dib ugu soo laabtay kana guulaystay xisbigii muddada badan soo hayay talada dalka maleeshiya uuna ka tirsanaan jiray saraakiisha caafimaadka dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa la tacaalaya kiis cusub oo la xiriira cudurka ebola ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyey in cudurkan ay ugu geeriyoodeen bishan gudaheeda tuulo ku taalla waqooyi galbeed ee dalkaasi deegaan deegaanka kiisaska dhimashada cudurkani laga sheegay ayaa aada ugu dhow xuduudka waddanka jamhuuriyadda congo wasiirka caafimaadka jamhuuriyadda dimuqraadiga congo dor oli ilunga ayaa sheegay in koox ka kooban laba iyo toban khubaro dhinaca caafimaadka ah ay u direen magaalada imbandaka oo aada ugu dhow halka uu cudurkani ka dilaacay hay-adda caafimaadka ugu qaabilsan qaramada midoobey ee w h o ayaa sheegtay in ay hal milyan oo doolar oo deg deg ah ugu tabarucday waddanka d r congo si loogu kaashado jawaabaha deg dega ah ee la rabo in laga bixiyo cudurkani halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a washington dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kalena kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban ee maanta xubinteenna dooda gaaban waxa ay ku saabsan tahay safarkii uu ku tegey gobolka gado magaalooyin ka mida ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka isaga oo u socday arrimaha gurmadka degdega ah ee fatahaadaha ku saabsan safarkaas ayaa waxaa ka dhashay hadallo ay soo jeediyeen qaar ka mida xildhibaanada jubbaland iyo madaxweyne axmed islaam oo madaxweynaha jubbaland haddaba doodeenna maanta ay ku saabsan tahay maxaa ka qaldanaa safarka waxaa igala qaybgalaya xildhibaan cabdishare jaamac ciyaal jecel xildhibaan heer federaalah iyo axmed maxamed abukar axmed ugaas oo ah xildhibaan jubbalana horeyna u ahaan jiray xildhibaan federaalah labadiinaba adinkoo maadsan kusoo dhowaada dooda waxaan ku hormarayaa xildhibaan axmed ugaas maxaa ka qaldamay oo aad ku dhaliisheen safarkii gurmadka uu ku tegey gobolka gado bismillahi alxamdulilah annagu safarka ra-iisul wasaaruhu uu ku tegay gobolka gado dhinac waan ka hambalyeynaynaa oo cid kaste oo gobolka gado wax u tarayso iyo gobolada jubbaland oo dhan waanu u hambalyeyna waana soo dhaweynaynaa laakiin saaad wada og tihiin dalka waa federaal federaal hadduu yahayna waxaa weeye maamul goboleedyada waxay leeyihiin maamulka goboladooda dowladdana waxay kor bay ka wada xukuntaa oo dalkay kor ka xukuntaa sidaa daraaddeed annagu waxaan danaynaynaa in la wada shaqeeyo dowladdana ay la soo xidhiirto markay rabto maamul goboleedkeeda inay hadduu alla kuusib ogol yahay ay ayadoo isaga ay soo wargeliso kadibna ay wada shaqeeyaan oo wixii ay u tarayso ay dariiq saxa usoo marto ayada iyo maamulkeedii wakiilka uga ahaa ummadda ay isla qabtaan oo israacaan sidaas ayadaan anagu danaynayna daraadeed middaa iyada ah ma dhicin waxaa ka kaldanna waa midii ay ka dhacday maamulkii muqdisho ama aqalkii sare ee baarlamaanka iyo baarlamaankii iyo xukuumaddii baa waxay isku soo khilaafeenba garoonkii muqdisho taas wax annaga keliya gaar nagu ama ah Warkaaga- Intaa iyadaa ayaa dhacday warkaaga waa cadi axmed ugaas dooda aan wax ka siina cabdishire jaamac oo ka mid ahaa wefdiga aad ku eedeynaysaan inay hanaankii garab mareen cabdishire waad maqlaysaa xildhibaan axmed ugaas Ah, waan soo dhaweynayaa xildhibaanka walaalkaya axmed maxamed abuukar ugaas Ah, barasho wanaagsan baan leeyahay Eh, runtii dhibka haddii eh, wixii dhacay the backgroundkii iyo xaqiiqadii in la hayaan moodayey safarka ra-iisul wasaaruhu uu hogaaminayay wafdiga waxa uu ku yimid eh, kadib markii codsi dowladda uga yimid xubno dowladda jubbaland ka tirsan ee uu ka mid yahay eh, guddoomiyihii gobolka gado iyo ku-xigeenadiisii oo isla socda oo baahidii gobolka ay keeneen iyaga oo masalaya dowladda jubbaland eh, kadibna dowladda federaalku ay ku qanacday eh, codsigoodii waxaa la go-aansaday guddi deg dega in loo diro ee uu hogaaminayay prime minister ku-xigeenku Eh, guddiga waxaa ka mid ahaa eh, culamaa udiin waxaa ka mid ahaa gobolka banaadir waxaa ka mid ahaa xildhibaano heer federaala waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenno waxaa ka mid ahaa dad shacab oo waxaa ka ka mid ahaa safiiro waxaa nala socday oo diyaaradda la socday eh, jubbaland eh, rag ka socday waxaa arrintan iyada waxaa nagu maqalaa oo micnaha annaguba aan soo aragnay in jubbaland madaxdii ugu sarreysay sida wasiirka amniga iyo wasiir ku-xigeenno iyo xildhibaano jubbaland ah iyaguna in ay nagu sugaayeen gado ay nagu sugayeen gaar ahaan magaalada doolow Eh, arrintu waxay ahayd arrin sidaasa arrin xaalad deg degana way ahayd sidaan horeyba kugu sheegay oo backgroundkayga aniga qof ahaan aan kugu sheegay waxaan ka tirsanahay guddiga adeega bulshada gaar ahaan waxaan ahay khabiir xaaladaha deg dega ku takhasusay oo soomaaliya wasaaradda caafimaadka barisamaadkii ahaa madaxa gurmadka marka eh, anoo adeegsanayay aqoonta aan u leeyahay anoo adeegsanaya xildhibaanimadayda iyo anoo adeegsanaya eh, Waaya.
doorkii aan ummadda soomaaliyeed aan ku lahayo wacyigelintii guddiga ayaan ka mid noqday cabdishire waan u imaanaynaa eh, faahfaahinta eh, kaalinta adiga aad ku lahayd safarka laakiin sida xildhibaanku uu sheegay tusaalooyinka aad soo qaadatay iyadoo ay meesha ku jiraan haddana xildhibaan axmed ugaas waxa uu carabka ku dhuftay in ismaandhaaf uu jiray oo maamulka eh, jubbaland khaasatan madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigaadu ay isfahmi waayeen taas maxaa ka jira inaba ha yaraatee feri eh, mas-uuliyiin badan oo gobolka ayaa midnaha arrinta waxaa baan ku wari guddoomiyihii gobolka gado ee qaylo dhaanta keenay ee dowladdu ka jawaabtay isaga oo masalaya eh, jubbaland ayay arrintu ku timid waxaa na soo dhoweeyey oo midnaha garoonka nooga hor yimid ee wasiirkii amniga cabdirashiid eh, janan wasiir ku-xigeenno marka ma garan karo jubbaland kale laba jubbaland inay jirto iyo Waaya.
in kale ma garan karo waayahay mahadsantaha xibdaan xildhibaan cabdishire waxaan rabaa inaan hadalka aan siiyo xildhibaan axmed maxamed abukar axmed ugaas xildhibaan cabdishire warkiisa marka lasoo goobo wuxuu isugu soo ururayaa nin qoyan biyo iskama dhowro dad dhibaataysan baan u soconay waan caawinay jubbalandna qayb bay ka ahaydoo ilaa heer wasiir iyo guddoonkii gobolka iyo madaxdii kaleba way nagu weheliyeen xaggee ayay arrintu iska qaban laada bismillah horta warkii hore sida hadda cabdi u boobahayo warka haddaan u boobi lahaa haddii boobka socday kan qayb ka tahan ka filayaa Eh, waxaan kuu sheegayaa waxyaalihii qaldanaa qodob baan kuu sheegay wixii sheekaka qaldanaa waxaa ka mid ah anoo ku noqon doona had arrintuu cabdi ka hadlay hadda waxaa ka mid ahaa annagu wax kastoo dhacay waan iska aamusnay inuu si farsamaa lagu saxa ayaanu rajaynaynay laakiin walaalkay cabdi shire ayaa daboolka ka qaaday baarlamaankii federaalkuu tegey warbixinta gobolka uu geeyey dabeetana wuxuu ku daray isbaaraana loo dhigtay Een, dadka isbaarana loo dhigtay in gobolka laga deg- degaanka laga xoreeyay u baahan yihiin kelmadda khaasatan xildhibaanada kicisay horta waa qan midda xildhibaanada kicisay waxaa weeye inuu dagaal ka iclaamiyey dalkan dib u heshiisiin buu ku jiraa in laysoo yegeleelaa la rabaa in laisoo jiijiidaa la rabaa amni horumar baa la rabaa laakiin xildhibaan ka tirsan xildhibaanada qaranka inuu makarofankii ummadda qabsadoo tidhaahdo gobol hebel maamul dadka ka joogo in laga xoreeyaa la rabaa dhibka ay keensan karto waxa ka imaan karo kolay baarlamaanka federaalkana jawaabteedii taas waa ka codsanno waa ka rabnaa laakiin dhibka midda kicdatan wey midda uu leeyahay waa kay maamul baa nala socday uu leeyahay bilaahi calaykum waxaan idiin sheegayaa horta hal waa inay caddaataa annaga ma diidanin mana diidi doono gobolkanaga cid kasta wax geenisa gaal iyo muslim ma diidi doono mana diidin waa been waxaan markaa markaan sheego war bilaahi calaykum gobernatore iyo ra-iisul wasaare intay isu jiraan awa maamulkii u dhexeeyey sirboor buu noo keenuu yidhi gobernatooraha oo qeydaan buu keenay wasiirkii arrimaha gudaha ee asaga xukumay ee jubbaland away markuu hayadaan geynayo meesha la yidhaahdo waa lakugu samabel yahay dowladdii federaalka ahayd waxaa laga rabay inuu keeno wasaaradda arrimaha gudaha oo asaga uu hoos tago inuu keeno wey laba su-aal oo muhiim ayaad cabdi shire weydiisay bal xildhibaanka aan siinay inuu ka jawaabo wasaaradda leenahay arrimaha qaabilsan waad mahadsan tahay cabdi shire e, marka aan ka tagno in e, gobolka guddoomiyaha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka loo dhexeeyo waxaan jeclahay inaad ku horeyso isbaarada aad sheegtay sida uu xildhibaan axmed ugaas hadalka u dhigay ee la idiin dhigtay sidaad la socoto gobolkan hadda gado waa gobolka labaad ee ugu weyn soomaaliya waad garan karaysaa Eh, suurtagal ma ahan mana noqon inaanu isaga goosno magaalooyinkiisa kala duwan cadowgii inta aan la diriri jiray oo al-shabaab ayaa meel walba micnaha taagan oo magaalada toban kilomitr meel aad meelaha qaar uga bixi karta lama arko marka jidgooyadu micnaha mar haddii dalkaagii aadan lug aadan ku mari karin ee aadan tegi karin cadowgiina micnaha meel walba uu taagan yahay taa micnaha waa dhinac oo waxaan u arkaynay eh, annaga oo inaanu degmo ilaa degmo aanu marno inaysan suurtagal loo noqon waxaa kale oo jira oo iyadana indhaha aan laga qarsan karayn eh, shakhsiyaad shakhsiyaad waa la kala saaraya ma ahan maamulka jubbaland waa maamul eh, korahaya eh, dariiqii fiicnaana haya aan rajaynayno in eh, dalka gaar ahaan eh, jubbaland ay gaarsiin doonaan micnaha nabad iyo eh, haddii ay ku idmahayo dadka oo micnaha heshiiya balse eh, shakhsiyaad baa waxaa jira oo dadka masaakiinta ah in wax loo geeya diidan waxaan qabaa eh, aan aaminsanahay in aan loo joojinayn oo aan loo joojin eh, waxaan hadda walaalkayba waxaan arkahayay eh, xildhibaanada walaalahaya oo aniga iadeenahaya oo laleeyahay cabdishire wuxuu yidhi waa in la xasuuqaa inaahu nasiib daraa in wasiirka amniga oo jubbaland oo ah wasiirada eeda ah oo ugu waaweyn jubbaland ee ee na soo dhaweeyey in walaalkay micnaha ogaa imaantinka la imaanhayo la socday iyo guddoomiyihii gado uu nala socday iyo ku-xigeenkiisii in la leeyahay reer jubbaland ma ahan laba jubbaland inay jirtaan micnaha walaalkay Eh, hadalkiisa ka waay daminaya.
waa yahay aad iyo aad mahadsan tahay Annagu xildhibaan ma cabdi shire sii halkaasaan ku adkaynayno.
gudno aan aan siino xildhibaan axmed ugaas xildhibaan waad maqlaysay eh, hadalka cabdi shire horta een, cab- cabdi shire waa isnaqaanaaye hadda ka baranayna wuxuu yidhi barasho wanaagsan Dib- waxaan isku baranay turkiya oo sanadkaa labadooda khaas na dhex martay saaxiibkay waxaan leeyahay aad iyo aad baan kuu salaamhayaa Een, horta hal arrin oo isku soo celiyo waalkay wasiirka amniga wasiirka naga weeye laakiin arrintan wasiirka uma xil saarayn gurigiisiibaa iyuu- yaa loogu tegey dalka meel ka mid oo xaafadiisii weliba dhulkuu deganaa baa loogu tegey nin haddee madaxa ahoo loo yimidna martisoor iyo soo dhaweyn de waa shaqadiisii waa wax looga baahan yahay laakiin haddee wasiirkaan ballan la lahayn ma dhihi karo waxa hadlahaya waa madaxweyne ku-xigeen xukumo wasiirka asaga oo madmadowga idin dhex yaal kaama caawin kara marka inuu booska asaga asaga buuxiyo laakiin wasiirku annaga wasiirka ma diidayn wasiirka waa wasiirka iyagii wasiirka jubbaland inuu ma aha kelmad uu isticmaalay ilaa haatan waxaan leenahay walaalow waxa keeni kara kala fogaanshaha ka fogow baan ku leenahay haddaad waxaad muujinaysaa in wasiirka aan annaga ku sheegnay inuusan ahayn jubbaland bal waa wasiirka naga amniga dhan aan ku- ku aaminay wey ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gunaanadkii dawdeenna waxaan jeclahay inaan eh, markan aan ugu horreysiiyo xildhibaan cabdi shire jaamac maxaad ku soo gebagabeynaysaa dooda Ah, waxaan kusoo gebagabeynayaa eh, tegitaankii aanu tagnay eh, jubbaland gaar ahaan magaalooyinka G- gado wuxuu ahaa mid bili-aadnimo micnaha ku salaysan mid aan kaga jawaabayno cabashada dadka micnaha dhibaataysan oo fatahaadu saamaysay duruufo adag micnaha la soo daristay oo aanu ka warhaynay dowlad federaal iyo dowlad jubbaland intuba inaysan u gurman arrinta ayaan ka jawaabaynay waa tahay xildhibaan axmed maxamed abuukar bismillah waxaan aad iyo aad aan rabaa inaan wax ka idhaahdo erayadan jubbaland waxba kama qaban ma tegi labaatan iyo sideedii bisha afraad ee, bisha afraad ee abriga aan idhaahda ee sidii tobankii ayaa wafdi ballaaran uu tegey waktigii ay biyaha ugu daraayeen degmada baardheere waana laga hadlay waxaa jooga maamulka hadda uu isaga deliishanaya annagu noo jooga ee, shaqada waxa hayana waa shaqo dadkii jubbaland degmooyinka waxa jooga waa dadkii jubbaland wasiirka hadda uu sheegay meesha ugu tegay waa waa jubbaland shaqada annagaa haysanay ilaa xafiisyada ha ixtiraamaan baan leenahay annagu waxaan leenahay war dadkan shacabka yaan caadifada ha laga daayo waxyaalaha yaryarka oo la- la adeegsanayo ha layska daayo war dalkan dib u dejin buu u baahan yahay walaalayn buu u baahan yahay midnin buu u baahan yahay horay in loo socdo u baahan yahay qofka yuusan darajo ka raadinin oo taageero ka raadinin inuu dadka caadifadooda siyaabo aan wanaagsayn u isticmaalay inuu isku dayo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labada xildhibaanba xildhibaan cabdishare jaamac oo ah xildhibaan heel federaala iyo xildhibaan axmed maxamed abubakar axmed ugaas oo xildhibaan jubbaland ah labadiinaba aad ayaad u mahadsantihiin
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac buulle jaamac oo inala socodsiinayey barnaamijka dooda gaaban halka aad kala socotaanna waa v o a dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijka wargeysyada waxaa london kusoo diyaariyey ridwaan xaaji cabduuli waxaana la soo jeedinaya xuseen barre aadan oo jooga washington
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey radwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre oo ku sugan stuudiyaha v o a washington aan ku bilaabo xuseen oo wargeyska daily nation ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa warbixin uu qoray waxa uu uga hadlay digniino la xidhiira in weeraro argagixiso ay dhici karaan bisha barakaysan ee ramadaan wargeyska ayaa sheegay in booliska kenya ay soo saareen digniino la xidhiira dhinaca amniga xilli laga cabsi qabo in kooxda al-shabaab ay weeraro ka geystaan gudaha kenya inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan afhayeen u hadlay booliska kenya oo lagu magacaabo charles owino ayaa salaasadii sheegay in boolisku ay heleen xog sheegaysa in ururka al-shabaab uu qorshaynayo weeraro ay ka geystaan dalka kenya bisha ramadaan ee ku beegan shan iyo tobanka mey booliska waxa ay dadweynaha kenya ka codsadeen in ay muujiyaan feejignaan dheeri ah gaar ahaan meelaha ay dadku ku badan yihiin sida hoteelada kiniisadaha xarumaha laga raaco basaska iyo iskuullada inkasta oo aad loo wiiqay awoodaha al-shabaab ee weeraro ay ka fulin karaan gudaha ayaa haddana waxaa sirdoonka dalka kenya uu helay xogo muujinaya in maleeshiyada al-shabaab ay qorsheynayaan weeraro ay ka fuliyaan dalka kenya sidaasi waxaa yidhi owino afhayeenka oo sii hadlaya ayaa yidhi kooxda al-shabaab waxa ay horay u qorsheeyeen inay weeraro qaadaan bisha ramadaan gaar ahaana magaalooyinka dhinaca xeebta iyo gobollada dhinaca bariga iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya sidaasi daraaddeed waxaannu ku baaqaynaa in dadku mar walbaba ay feejignaadaan sidaasi waxaa sheegay owino waxaa kale oo afhayeenka booliska oweyno uu sheegay isagoo la hadlay wargeyska in kooxda al-shabaab iyo ururada kale argagixisada ah sida daacish iyo alqaacida ay soo saareen fatwo ay ku sheegayaan in weerarada la kordhiyo bisha barakaysan ee ramadaan wargeysku waxa uu ka hadlay in booliska kenya ay si gaara indhaha ugu hayaan xadka soomaaliya iyo kenya si ay uga hortegaan iskuday kasta oo weerar ah ugu dambaynna wargeyska oo soo xiganaya bilayska dalka kenya ayaa sheegay in ay aad hoos ugu dhaceen weeraradii ay al-shabaab ka geysan jireen dalka kenya gudihiisa iyadoo ay suuro geliyeen dadka shacabka ah gaar ahaana dadka ku dhaqan magaalooyinka wajeer mandera iyo boni wargeyska middle east monitor oo ka soo baxa magaalada london ayaa isna wax ka qoray kooxda daacish oo soomaaliya ay saddex iyo toban weerar ka geysteen wargeysku waxa uu leeyahay sanadkan oo keliya ayaa kooxda daacish waxa ay ka geysatay soomaaliya saddex iyo toban weerar waana tiro ka badan weeraradii ay geysteen sannadihii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo labadii kun iyo toddobiyo tobankii sida laga soo xigtay wargeyska the long war journal oo daabacay warbixin uu kaga hadlayo kooxda daacish ee soomaaliya kooxdan ayaa xuseenoo waxa ay sheegatay inay geysteen laba-iyo soddon weerar inkasta oo aan lahayn caddeymo rasmi ah oo la xidhiira sheegashadooda ayaa haddana qaar ka mida weerarada ay sheeganayaan waxaa horay u tabiyey warbaahinta gudaha soomaaliya guud ahaan weerarada ay sheegteen inay ka fuliyeen soomaaliya kooxda daacish ayaa gaadhaya shan iyo afartan afar iyo toban ka mid a waxa ay ka dhaceen magaalada muqdisho saddex weerar ayaa iyana waxa ay ka dhaceen daafaha iyo bannaanka magaalada muqdisho ugu yaraanna laba-iyo toban weerar ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada afgooye weeraro kale oo kooxda daacish ee soomaaliya ay fuliyeen ayaa ka dhacay boosaaso baydhabo iyo qandala waxaa iyana jira howlgallo ka dhacay magaalooyin yaryar oo ku yaala puntland sida uu wargeysku qoray ma cadda ilaa iyo hadda waxaa ka jira sheegashadooda in ay weeraro intaas la eg ka geysteen soomaaliya dhowr dhacdo oo warbaahinta gudaha ay tabisay marka laga reebo waxaa kaloo ay sheegteen inay geysteen dilal qorshaysan warbixinta uu daabacay wargeyska the long war journal ayaa muujinaya in howlgallada iyo weerarada ay sheeganayaan ay ka dhici karaan meelaha ururkaasi uu ka howlgalo ee gudaha soomaaliya wargeyska ayaa ka hadlay daacish in aanay u sahlanayn in ay si sahlan uga howlgasho soomaaliya oo ay la tartanto kooxda al-shabaab oo xubin ka ah ururka alqaacida al-shabaab ayaa abuurtay koox gaar ah oo ugaarsato xubnaha lagu tuhmo inay ogol yihiin daacish ama ka tirsan yihiin ee ku nool meelaha ay maamulaan kooxda al-shabaab wargeysku waxa uu ka hadlay in kooxda daacish ay weeraro ka geystaan meelaha ay kaga sugan yihiin soomaaliya gaar ahaan dhulka ay ku dhuumaalaysanayaan ee puntland taas oo ka dhigaysa in loolanka kala dhexeeya al-shabaab aanay awood u lahayn in ay ka hortagaan in daacish ay ka howlgasho soomaaliya kooxda daacish ayaa wargeysku waxa uu leeyahay lafteeda ayaa ku kala qaybsan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya tiro kooban oo ka tirsan al-shabaab ayaa oktoobar labadii kun iyo shan iyo tobankii ka go-day kooxda sheegayna inay ku biireen garabka abubakar albakhdadi ee kooxda daacish oo ah hogaamiyaha kooxdaasi daacish kooxda daacisha soomaaliya waxaa hogaamiye sheekh cabdulqaadir muumin waxaana lagu qiyaasaa inuu haysto saddex boqol oo maleeshi ah oo horey uga tirsanaa al-shabaab intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira idiinla socodsiinayeen anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan stuudiyaha v o eda ee london iyo anigoo xuseen bare oo ku sugan stuudiyaha v o e washington tan iyo kulanti dambena waxaad ileenahay sidaas iyo nabadgelyo
aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin ridwaan xaaji cabdiweli iyo xuseen barre aadan oo si wada jira nolola socodsiinayey barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay soomaaliya ka qoreen dhegeystayaal haatanna dhinaca haweenka igad urur goboleedka igad oo shir uu lahaa magaalada jabuuti ay ka hadlayeen doorka haweenka iyo nabadgelyada ee geeska afrika dadkii ka soo shaqeeyey qabashada kulankaasi waxaa ka mid ahaa nimco bulxan xuseen oo ah wasiirkii hore ee arrimaha haweenka ee jabuuti haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee jabuuti wariyaha v o a ee jabuuti ramadaan muuse ayay uga warantay kulankan haweenka igad dhowr sano ka hor ayuu shirarkani sii bilaabmeen bay ahayd qorsho dheer weeyaanoo maanta qorshahaasi ilaa shan sano wax aan sii diyaarinay bay ahayd marka waxaa la ansixiyey kii shan sano ka hor inaa forum nabadda ku saabsan oy iigad leedahay in la ansixiyo oo la isla qaato fooramka uu hirgalay ahayd waxay laantaasi ku taallaa iigad dhexdiisa xarunta tan ay jabuuti ku leedahay jabuutina way degan tahay laantaasi marka maanta qorshaheedii oo lasii biirshabay ahaydoo siday u howlgeli lahaa fooramkaasi nabadda iyo haweenka marka action balan iyo arrimo kaloo budjetka ku xidhan iyo maxaa la yidhaahdaa hawshii uu qaban lahaa fooramkaasi ayaan ka baaraandegnay bay ahayd nimco bulxan doorka haweenka ee nabadda intuu leegyahay marka la qiimeeyo degmadan geeska afrika loogyahay welibana colaaduhu inta badan ay ka holcayaan horta degmada inaku aan ku naallo jabuuti waa nabad alxamdulilah laakiin dalal inagu hareeraysan oo badan oo soomaaliya haddaan soo qaato amba kuwo kaleba haddaan soo qaato oo south sudan waa dalalka ku dhex jira urur goboleedka iigad ayaa nabad la'aani ay ka jirtaa nabadaynna lala doonaa marka haweenku waxaa la isla arkay oo laysla meel dhigay inay door weyn inay ka qaataan waayo qofka dadka ugu dhibaatada ay ku dhacdo waa haween iyo caruurta weeyaan marka nabad la waayo marka taa weeyaan waxaa qorshaha caynkana loo sameeyey marka xeerar waxaa jirtaa adduunyadu ay ansixisay oo la yidhaahdo magacadooda amba xeerar badan caynkaasa oo ay adduunyadu qaramada midoobey ansixiyaan kuwaana waa kuwa lagu shaqeeyo iigad soo qaataan ay tahay urur goboleedkii dalka kan marka haweenka waxaa la rabaa in aad loo baraarujiyo waxqabadkooda xagga nabadda sidee looga maarmi karo waxaan adduunyada ka taagan amba agjirka waxaan xagjirka loo yaqaano amba nabad la'aanta oo dee kolley nabad lama wada heli karo laakiin sidee koonkeennani aan nabad u heli lahayn gebigeennu weeyaan insha allah de waan rajaynaynaan taa inaan meel laga wada gaadho taasay ahaydoo marka doorarka ay haweenku leeyihiin haddaan kuu taataabsado waxaa la ydhaha kolka election la galayo haweenkuna kuwa tage ee observer naam gobjoogayaawayna korjoogayaal ay noqdaanay u joogaan kolka maxaa la yidhaahdaa nabad la doondoonaya dhulkii dagaaldhacanayamediation inay dad dhexdhexaadinta iyaguna ay ka qayb galaan dee waa arrimo badan weeyaanoo intaasaa laga baaraandegay arrimaha caynkaasaa laga baaraandegay ka qaban karayaan baad u malaynaysaa haweenku ma leeyihiin awooddaas
sidayna u lahayn awood sidayna u lahayn awood walaal waxaan ku leeyahay haweenku iyaga ayay dhibaatada ugu weyni ku dhacdaa haddii nabad la waayo waad aragtay violence wax laydhaa dhibaato tacadi caruurta oo dhibaatayn waxaasoo dhan markaa qayb weyn wayna u leeyihin awood wayna u leeyihin awood door weynna inay ka ciyaaraan baa la doonaa ayaguna diyaar bay u noqdeenoo waxa dadka ka hawshani maanta u goobjooga ahay u taagnaaba waxay u badnaayeen raggu ha ku jiree haween bay ahayd waa la ogyahay nimca bulxan sidaad sheegtay dabcan doorkoogu waa muhiim oo iyaga asaaskii bulshada ah waxaa la ogyahay colaadaha wixii hurin jiray haweenkay ahaayeen wixii nabadda horseedka u ahaan jirayna dhaqanka soomaalida markaad eegto iyagun bay ahaayeen marka maantana waa lagu kalsoonaan karaa waa sidaad sheegtay awood way u leeyihiin aqoon way u leeyihiin howlkar way u leeyihiin talabaad rabitaan baa jiro oo markaad aragtid dhibaatada kugu hareer taagan waxaad jeceshahay inaad dalkaaguna nabad ahaado ka dariskuna dalka dariskuna nabad ahaado waa taa weyan haweenku diyaar bay u yihiin lagamana maarmi karo hawl ay haween hawl ayna haweeni ku jirin mana ma hirgasho marka lagama maarmi karo walaal nimco bulxan xuseen oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jabuuti horeyna wasiirka haweenka uga ahaan jiray dalkaas waxa ay u warramaysay wariyahayaga ramadaan muuse ee jabuuti nuur maxaad inoo haysaa jaamaca waa mahadsan tahay markaan kaalimihii heesaha ayaan dhegeystayaasha u haynaa waxaanan usoo qabanay heesta jawhara looli iyo fanaanka cumar dhuule
codka macaan iyo gacantaba allaha u naxariistay cumar dhuulo cali ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayada fiidnimo dhegeystayaal tan iyo kulantinee dambena waa nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac farasle iyo dhammaan bahda v o a oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh
horusi hoydo ka hawidi hirti waa
maalnimo hadday tahay galool harda carne hoos galayo halkanaca barku yara hakado sidii hatu kii waxbay la hadlo hareertaydan eegayoon muqadoon halleeyey kan sitooy dilo ayaan hawtay dayahaybsadayo horow soco bayidahdinu ku soo hirtay xugunkii reeraha oo hoosaan uwa raystay hoygu